الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فالاسم اسمك يعرف waxaa lagu garanayaa oo lagu aqoonsanayaa bilkhafdi hoos dhig iyo wtanwiini laba shaqal iyo wadukuuli lifi alif iyo walaami laam galitaankood iyo wa xuruufi lkhafdi hoos dhige xuruuftiisii wahiya hoos dhiga xuruuftiisi min min waaye wa ilaa ilaa waaye iyo wa can can waaye iyo wa calaa calaa waaye iyo wa fii fii waaye iyo wa rubba rubba waaye iyo walbaa-u ba waaye iyo wlkaafu kaaf waaye iyo wallaamu laam waaye iyo xuruufu lqasami dhaartii xuruufteedii waaye ama qasamkii xuruuftiis waaye wahiya xuruufta qasamkana alwaawu waaw waaye iyo walbaa-u ba waaye iyo wataau ta waaye waalficlu ficilkii yucrafu waxaa lagu garanayaa biqad qad ayaa lagu garanaa iyo wasiini siin ayaa lagu garanaa iyo wasawfa sawfa ayaa lagu garanaa iyo wa taa-i ta'niifi dhadigaantii ta'deeda ta'daas oo assaakinati reeban waalxarfu xarafkii maa shay waaye shaygaas oo laa yasluxu aan u suubanin macahu maaga macihiisii daliilu lismi isim daliilkiisii iyo calaamadiisi walaa daliilu lficli ficilkii daliilkiisiina aan u suubanin waaya ayib musanifku raxmat ullaahi calayhi waxaan soo sheegnay inuu alkalaam kaga hadlaayo saddex arrimood arrinka koowaad uu yahay kalaam maxaa la yidhaahdaa nuxaada agtoodii iyo kalaamka imise u qiibsamayaa iyo mid kasta oo kalaamka u qiibsamo maxaa lagu garanayaa inuu qeybtaas uu yahay intaasaa alkalaamu markii la joogo musanif kaga hadlaya aan dhahnay haddaba midda koowaad kalaam maxaa la yidhaahdaa jawaabteedii waa soo qaadanay afar arrimood kii laga helay ayaa kalaam la yidhaahdaa afarta arrimoodna waxaa waaye midka koowaad hee allafdu waay midka labaadna almurakabu waay midka saddexaadna almufiidu waay midka afaraadna bilwadci waay arrinkii labaad oo musanifkii meeshan kaga hadlaayo waxaa waaye aan dhahnay imise u qaybsamaya kalaamkii haddii kalaam aan ogaanay nuxaadda agtoodii haddaba muxuu u qiibsamayaa jawaabteedii waxaan dhahnay saddex qiibood ayaa u qiibsamaysa musanifna waa sheegay kow ismun magac iyo wa ficlun fal isamayn wax la sameeyo waay fal iyo wa xarfun xarf jaa-a limacnan u yimaaday macno inuu tusiiyo darteed isku xidhaayo ficil iyo ism kadib saddexdii u qiibsamayay ayaa mid kasta wixii lagu garan lahaa ayuu sheegay oo ah arankii saddexaad musanifka kaga hadlaayay kalaam muxuu ahaa mid kastoo aqsaamtaas ah maxaa lagu garanaa oo inuu qismigaas uu yahay see lagu ogaan karaa ayuu ka hadlay mid kasta wixii lagu garan lahaa ayuu bilaabay faahfaahiyey markaasa wuxuu dhahay falismu yucrafu saasuu dhahay bilkhafdi markii saddex u qiibiyey kee ugu horreeyey isimkii kaasa wixii lagu garanaayay kuu sheegay maxaa ku xigay ficil wixii lagu garan lahaa kuu sheegayaa maxaa u dambeeyey xaraf wixii lagu garan lahaana waa kuu sheegayaa intaas mase socnaa haye haddaba waxaan joognay falismu yucrafu falismu yucrafu waan sharaxnay isimka waxaa lagu garana u dhahay musanifka afar arrimood isim inuu isim yahay kelimadan inay isim ay tahay waxaa lagu garanaa afar arrimood afartaas keli ma aha way ka badan yihiin laakiin wuxuu rabaa maadaama uu yahay kitaabka bilow furihii fannigan uu yahay waa koobay afar keli uu sheegay intaas indi ma aha waa ogaan doonaa mar kale afartii wuxuu dhahay bilkhafdi hoos dhig ayaa lagu garanaa hoos dhigna ma ahane waa ogaan doonaa dhale laakiin hadda iska dheh hoos dhig kelimo kasta oo hoos dhig aad ku aragto waxaad leedahay ism waaye marna ha shakinin ma kan labaad mase calaamada labaad ugu garanayo tanwiin kelimo kastoo laba shagal saaran yahay waxaad leedahay waa ism ama qur-aanka ku arag ama sunnada ku arag ama hadal kale ku arag haddaad aragto kelimo laba shagal saaran tahay waxaad leedahay ism waaye ma sheekinayso calaamada saddexaad wa dukhuuli alifi walaami u dhahay alif iyo laam galidoodii waaye kelimadan haddii alif iyo laam ay gash galaan waxaad leedahay kelimadaasi ism waaye marna ha ka shakinin waxyaaba yara laga soo reebaa mar kale hadda iskuma furayno bad waaye qof hadda socodkiisii bilaaw yahay waa orda hadduu dhaho waa jaba soo maa jabka iska ilaalinayna calaamada afaraad wuxuu dhahay wa xuruufi lkhafdi hoos dhigi xuruuftiisa xuruuf oo wax hoos dhigto waaye xuruuftaasi wax hoos dhigto haddaad aragto kelimadii ku jirto waxaad leedahay ism waay maxaa dhacay he xuruuftii wax hoos dhigaysa ayaa ku jirto dhab a waxii lagu sheeda qabso tiyaa meeshan fadhiisaba ku dhig kadib ayaa meeshan wuxuu rabaa inuu kuu sheego xuruuful khaflahaasi qaar ka mid ah dhammaan ma sheegaayo qaar ka mid a kuu sheegaya laakiin waxaa fiicnayday ay dhaheen culimmada xuruuful khafdi meeshan inuusan ku sheegin musanifka makfuudaat alasmaa oo kitaabka dhammaadkiisii ah inuu ku sheego ayaa fiicnayday laakiin waa sheegay muxuu u sheegay munaasabad darteed maadaama xuruufulkhafdi calaamada isimka ay ka mid tahay la dhahay bal wax uun ka sheeg si qofku hee wax yar ugu sahay qaato inta kalena gadaal waa ku dari doonaahe tii uu rabaa marka inuu sheego wuxuu leeyahay wahiya darsiga meesha noo joogay soo maa haye la soco marka kitaabka fiiri wa hiya xuruufu lkhafd waay hiya damiirka waxaa loo celinayaa xuruufu lkhafdihi waay wahiya xuruufulkhafdaha min min waaye hadda wax kale lagama rabo sheegitaana laga raba bis min min waaye saas dheh waaye waaye waaye ku dhaafadi min waaye miimka loo hoos dhigayaa man ma aha man waa wax kale minna waa wax kale iska ilaali man ma aha ya man waa gaari doonaa min ayaa la rabaa hadda waa xaraf xuruuf lkhafdi ka mid ah sidaa daraadeed dad carabta qaar ka mid ah laxejada inay ka badbadatay qofkii irid ilbaab usoo garaco waxay dhahayaan min laxni waay man ayaa la dhahaa taas istifhaam waay yaa waaye waay min waa xarfu jar manna waa istifhaam ism min ay ku leeyihin min min maxay tahay man dheh sax ma aha marka min haddaad dhado waa xarfu jar tan oo kale waay xaraf waay min min waaye ko wa ilaa i wa ilaa ilaa waaye i hagaa laga keenay waawda waa iska ilaali wow maaya waaw waaye iyo wa ilaa ilaa waaye haddii aad aragto kelimo awalkeed gaar ahaan ile xuruuf alkhafda xaggee ka galaysaa isimka bilowga soo maha haddaad aragto kelimo awalkeeda min ku jirto kelimadaas maxaa leedahay ism waayo min ma ku jirta horta ism waayo min markii la dhaho gadaasheeda wixii ku xigsado waxaad leedahay ism waayo marba ha ka shakinin maxaa dhahay xaraf oo xuruufulkhafdi ka mid ah ayaa ku jiraad leedahay adi min min waayo iyo wa ilaa ilaa waayo kelimo kasto awalkeeda ilaa ku jirto haddaad aragto ism waayo wa can iyo wa can can waaye can can waaye kelimo kasto awalkeeda can ku jirto haddaad aragto kelimadaas ism waaye ha ka sheekeynin iyo wa calaa calaa waaye kelimo kasto awalkeeda calaa ku jirto waxaad leedahay ism waaye iyo wa fii fii waaye kelimo kasto ah awalkeeda oo fi gashay haddaad aragto ism waaye ha ka sheekeynin iwa rubba rubba waayo kelimo kasta oo awalkeeda oo rubba gashay haddaad aragto waxaad leedahay ism waayo iyo walbaa-u ba waayo kelimo kasta awalkeeda ba ku jirta haddaad aragto waxaad leedahay ism waayo kelimadaas iyo walkaafu kaaf waayo kelimo kasta awalkeeda kaaf ku jirto haddaad aragto ism wadaad leedahay iyo walaamu laam waaye kelimo kasto awalkeeda laam ku jirto al maahaya al waa si ogaani laam waay keligeed aad aragto waxaad leedahay ism waaye iyo wa xuruufu lqasami wa xuruufi lqasami labadaba way bannaan tahay xuruufo in la godo iyo wa xuruufi in la hoos dhigo labadaba way bannaan tahay haddii la yidhaahdo wa xuruufo waxaa lagu cadafayaa min ilan min khabar waayo lafd ahaanteed hadda waayo markii loo fiirsho waa khabar idan khabarna maxaa waay waa la godaa waa la rafcinaa meeshaas ayaa ku adafan tahay markaas waxaad leedahay wa xuruuful iyo wa xuruufulqasami dhaartii xuruufteedii waayo ama qasamkii xuruuftiisii waayo qasamkii xuruuftiisi waayo idan maxay ka mid tahay xuruufulqasam ma idan maxaa waay xuruufulkhafdi waay ayay ka mid tahay xuruuf alkhafdi ayaa la tarinaya haddii la yidhaahdo xuruufi wa xuruufi haddii la yidhaahdana waxay ku cadafan tahay waa banaan tahay waxay ku cadafan tahay الألف واللام ودخول الألف واللام إيا وحروف القسم ليش أكو حلنتها من فاهمين هذا سؤال مرك هي هدي مربع أي حروف القسم كمتها حروف الخفض ما حقار لوغا شيغي ومحي قبطا ومحي دانتا حروفتي قلت keligeeda maxaa gaar looga sheegay waxaa keligeeda gaar looga sheegay xuruuful khafdi way kama tahay laakiin waxay qabtaa macno dheeri ah maxaa waay dhaar dhaaray tusinaysa bis intaasaa dheer tahay sababta musanifku xuruuful qasami gaar u sheegay maadaama ay ka mid tahay xuruuful khafdi maxay tahay he macno dheeri ayaa wadataa macno intii kale hadda la soo sheegay aan tusinayn ay tusinaysaa maxaa waay macnahaasin dhaar waay dhaaraa tusinaysa qasam waay maadaama dhaar tusinayso saas daraaddeed ayaa gaar ahaan ugu sheegay mooyaane waxay ka mid tahay xuruufu lkhafdi idan xuruufun waa bannaan tahay xuruufina way bannaan tahay xuruufu haddii la yidhaahdo xagee lagu xidhaa min xuruufi haddii la yidhahdaan xagee lagu xidhaa دخول الألف واللام ويه إيا وحروف القسم بارتي حروف تدي واي حروف القبضة وهي حروف تقسم كنا وهي ذن دنب وحاسكلة حروف تقسم كنا وهي حروف القسمنا الواو واو واي واو واي ولو دارنا والله يلا سمع iyo walbaa-u ba waay ba-dan waa lagu dhaaranayaa billaahi ee allaha iyo wataa-u ta waaye waa lagu dhaaran maxal dhahaa tallaahi hal ka mid a hadii lagu dhaarto waa ku filan tahay laakiin anaga waa isku daraynaa wallahi billahi tallaahi aan dhahayna soo ma hal baan ugu filan anaga waa isku daraynaa ha saas waay intaas marka wuxuu kaga gudbay حروف الخفض قيبتي لبات ايو بالله يا مركو الفعل ده اقسام الكلام ايه سيهايان سدع سما اسم علامديسي و صور شيغي مصنف حكو حكي فعل سما فعل كي واكنا بصع والفعل فعل كي فعل كي كي سو مرناي واي كي كلمه كي ده كي واي كي ان سو مرناي واي قاعدة يا جرت بركة أوغان دونا إن شاء الله هاد وحبة قاعدة قاعدة إيو اسكمو فرينا والفعل فعلك ها يعرف هو فعلك وحا لو قرنا يا بقد قد أيا لو قرنا قد قلتان كيد أيا لو قرنا يا لو قرنا يا لو أغون سنة يا واي فعل واي فعل هدي لي رادو معنى كلا يلنس اسكيلاني فعل واي هذا ficil maxaa la yidhahdaa fal way samayn wax la sameeyo way samayn way fal way wax la samaynayo way waalficlu ficilkii yucrafu huwa ficilkii waxaa lagu aqoonsanayaa biqad qad ayaa lagu garanaa qad qad laba qeybood ay leedahay mid waa isim mid waa xaraf hadda tan meesha aan rabno waa midda xarafka waay isim ma aha qadar laba qayboodan macnay leedahay mid mar mar waxay noqotaa isim marna xaraf hadda meeshaan maxaa waay marka tii xarafkaan rabnaa anaga tan isimka ma rabno mar kale allah na gaarsiiyo waay biqad qad ayaa lagu garanaa haddaad aragto kelima oo ku jirto dhada kelimadaas waxaad u xukumayta xukumaysaa inay tahay ficil waay in ficil ay tahay maxaa yeelay ficil ayaa sumad u tahay calaamad u tahay kelimo allaalo qur-aanka iyo sunnada iyo carabigii intiisii kale oo ku jirto qaada haddaad aragto kelimadaas waxaad leedahay isim ma aha hee ficil waay xarafna ma aha hee فعل واي كلمة داس حكا شاكينين iyo wasiini siin waaye siin kelimo kasto oo siin ku jirto haddaad aragto waxaad leedahay hee ficil waaye ism ma aha maxaa yeelay ism ma galo siin ism calaamihiisii waad soo ogaatay xagga gee ha ilaawin laakiin jeebkaada ha ku jiraan ku shaqayso ficlaan joogna hadda iwasiini siin waaye iwa sawfa sawfa waaye sawfa kelimo kasto sawfa ku jirto waxaad leedahay ficil waaye isin ma aha xarafna ma aha waa ficil waaye wataa'i tani wataa'i ta'niifi dhadigaankii ta'diis waaye dhadigii ta'diis dhadigii ta'diis maxaa laga wadaa ficilkaasi qofka sameeyey inuu dumar yahay ayay ku tusinaysaa hooshaasi qofka qabtay oo sameeyey inuu yahay dumar ta'dii marka heed dhadigaanka oo waxyaabaha dhadiyo dhadig ma taqaanaan lab iyo dhadig soo maha maxaa waay naag iyo nin miya waa saas dadka ka soo qaadanaynaa laakiin dhadig i lab nin i naag leh ma aha xayawaanaadka daba leeyihin soo maha lab iyo dhadig aa waay marka ta'di oo waxaan hooshan sameeyeen inay yihiin dumar kutusinaysa laga wadaa dhadigii ta'diiso ama dhadiyaantii ta'deedii qof kasta si u yaqaano io wa taa'i taaniifi dhadigaankii ta'diis waayo ta'di oo ku tusinaysay waxaan qofka sameeyey ama ficilkan qofka sameeyey dumar inuu yahay inuu yahay ta'daas oo asaakinati reeban way reeban tahay asal ahaan laakiin waxaa laga yaabaa marmar in hoos dhiganto in koor dhiganto in ay godanto waa dhici kartaa asal ma aha laakiin arrin kale waay war maxaa dhacay ta'dan saasaa laisku ogaayeye maanta maxay saan u tahay markii aad aragto markeeda laga hee haa jona hadda ma aha adi laakiin hadda intaas qabso weligeed waa reeb way reeban tahay ilaa haddii dan kuqasabto inay hoos dhiganto ama koor dhiganto ama godanto mooyaane mara gaari doona hadda ma aha ta'daasoo asaakina asaakina waa sifa ta'da laga sifeynaa iska ilaali ta'niitha dhihin ta'niitkaas oo saakin ha dhihin ta'daas oo dheh ta'daas oo asaakinati reeban musanif raxmatullahi calayhi ficilka calaamooyinkiisii afar ayuu sheegay keliya laakiin intaas waa ka badan yihiin toban way dhaafayaan hadda laakiin afaruu sheegay bis afar iyo afar wax kooban waaye afar lee waaye qofka ee bilowga lagu nishaad gelinaya oo lagu faraxsiinaya afar lee waaye afar maad garan weynaysaa afar lee waaye ko laba saddex afar lee waaye be intaasa laga rabaa fudeed waaye laakiin shan waaye lix iyo tob toban waaye waa laga yaaba qof inuu ku bataan afaruu sheegay bis laakiin afartaas waa ka badan yihiin intaa afartaas keliya ma aha mar kale ogaan doona insha allahu taala afartaasiina laba u qiibsamayaan afartan calaamooyinka ficilka lagu garanayo ah hal haddii ku jirto waa ku filan tahay ka badan hadday ku darsantana waaba kasii fiican tahay ama inay ku jirto ama aqbali karto afartan calaamooyinka ficilka u sheegay musanifka labay loo laba labay u qiibsamaan laba loo qiibinayaa sidii isimkii oo kale qeyb ficilka awalkiisay galaan qeybna ficilka aakhirkiisay galaan qeyb hee ficilka madihiis madihiisay galaan qeybna ficilka lugihiisay galaan afar way soo maha saddexda hore ficilka awlkiisay galaan tan ugu dambena ficilka aakhirkiisay gasho ficilka ficilka ma taabanayno intaa qabso hoda adi ficilka ficilka ficil qabaa'ilu leeyahay dhowr qabiilu leeyahay ficilka isimka dhowr qabiilu leeyahay xarafka dhowr qabiilu leeyahay hadda qabaaishiis ma taabanayno waxay waaweyn ay qabsanaysnaa hadda waxay waaweyn ficilow ficil matihida ayaa qabsanaynaa isku soo duduub ficil calaamadda lagu garanayo afar waay qada sini sawfa taa'i ta'niis ama taa'u taaniita saakina laba loo qiibinayaa oo saddexda hore ficilka awalkiisa oo madaxiisay galayaan hasha ugu dambana ficilka aakhirkiisay galayaan calaamooyinkiisin intaas keliya ma aha intaa ma fahmnay wal xarfu dhe marka walxarfu xarafkii xarafke kii soo marray waay kalaamka sidaa u qaybsamaya soo maa ismun calaamooyinkiisii waa soo qaadanay ficilon iyo calaamooyinkiisii waa soo qaadanay haye maxaa noo haray xarfun jaa limacnaa kaasa noo dhibnaa haye haddaba kii uu rabaa inuu ka hadlo wuxuu leeyahay waalxarfu xarafkii hee maa shay waaye maa bimacnaa shay-un waa la dhihi karaa maa bimacnaa alladiina waa la dhihi karaa labadaba haddii bimacnaa shay la dhaho laa yasluxu waa la sifaynayaa sifo waa la yidhaahdo iska qabso ood ibaara gaari doontaahe waalxarfu xarafkii hee maa shay waay maagaas oo laa yasluxu laa yaslaxu labada way bannaan tahay laamka in la godo iyo in la kordhigo labada way bannaan tahay yasluxu iyo yaslaxu labadaba banaan tahay maagaasoo laa yasluxu uusan u suubanaynin macahu maca maa waay hudu maaga ayaa loo idhinaya maagana waa xarafkii le waay ma macahu maaga macihiisii daliilu lismi daliilu lismi isimkii daliilkiisa daliilu lismi maxaa laga wadaa isimkii calaamadiisa waay calaamadda isimkii aan u suubanin aan u suubanin maxa la wadaa aysan galaynin aysan galaynin maxa laga wadaa laga waayay waay walaa dali isimka calaamooyinkiisii afarta ah afarta soo maray soo maaha afartii laga waayay waay macnaha walaa daliilu lficli ficilkii daliilkiisina aan u suubanin oo daliilkii ficilkii daliilkiis maa laga wadaa ficilkii calaamadiis waay calaamad waa daliil oo ku tusinayso waxaan inay ficliin soo maha calaamadiis maysa haytaadeena afar soo maha afartii ficilkiina aan u suubanin oo laga waayay afartii isimkiina laga waayay kaas ayaa la yidhaahdaa hee xaraf calaamaadkii isimkii haddii kelimo ayaad aragtay calaamad isimkii calaamadiisii horta kuma jirto wa waa ku fiirinaysaa inay aqbali karto in kale gelib way diiday afartii calaamadood waa kumana jirto waadna waad ku fiirisay haddana way aqbali waysa xaggee aadaysaa ficilkii calaamooyinkiisii kuma jirto ku fi ku day waad ku fiirisay way diiday maxaan leenahay marka kelimadaas xaraf waaye xukun xaraf calaamadiis maxay tahay marka calaamad la-aan waaye calaamada xarafku waa calaamad la-aan kelimadan inay xaraf tahay waxaad waxaa ku tusinaysaa calaamad la-aan calaamad la-aan maxaa laga wadaa calaamadii isimkiina ma galayso calaamadii ficilkiina ma galayso hee waxay carabta ku hadlaysaan intaasay ahaayeen intaas haddii loo waayo waxaas waxaad leedahay kelimada inayna tahay xaraf aad leedahay saddex qof ayaa daris ah meel degan saddexdaba waxay leeyihiin geel mid geeliisii sumad ayuu saartay lagu garanayo geeli hebel way la dhahaa mid kalena geeliisii kan ma ahane sumad kale isagana hebel geeliisii la dhahaayo ayuu saartay isagana kii saddexaad wuxuu dhahay maya aniga geelay lama sumto lama suntaba hebel geeliisii calaamadaasuu leeyahay hebel geeliisiina calaamadaasuu leeyahay soo maha aniga kayga calaamad looma yeelaayaba waxaa la ogaanayaa wax allaala wixii sumad aan lahayn inay inay inay yihiin geelaygii kaas oo kale lamid yahay xarafkii isimkii calaamuu leeyahay waxyaabahan yaa iskale ismaa iskale ficilkiina calaamuu leeyahay waxyaabahaas yaa iskale ficilkii waxaasi waxaas wixii aan lahayn yaa iskale marka xaraf waay marka waa la ogaaday idan calaamadiisu waa la yidhahdaa calaamad la-aan والحرف ما ليس له علامة ترك العلامة له علامة لهذا والحرف ما ليس له علامة ترك العلامة له علامة علامة الآن علامة وراء تصالة مقارن مركي وراء الشيخني أو واحد تصالة هذا مقالين عندنا لكن بالمثال يتضح المقالة لهذا مرة صفي عن ودان دونت هذا لكن انتهى قبصه أوه هاي الصوت بالله توفيق